subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah shan iyo tobanka bisha janawari sannadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah cusboonaysiinta sharci badbaado kumeel gaad ah oo dadka dad ku sugan dalka maraykanka oo jimcaha soo socda uu xilligiisu ku egyahay intii hore barnaamijka dib loo cusboonaysiin jiray bilooyin ka badan ilaa afar bilo ama saddex bilood ayaa la sii sheegi jiray in barnaamijka dib loo cusboonaysiinayo laakiin sanadkiina soo dhaafa ilaa sanadkanba dowladagaadheheer ayna sheegayn dib cusboonaysinayso oo ay sugayso maalinta ugu dambaysay barnaamijka ay war inay ka soo bixiyaan ay tahay taasoo runtii khatar gelisay dad badan in barnaamijkii maarata la afjari karo qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah doodii u dambaysay ee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka oo hadda gebagabo ku dhow qalalaasi ka dhacay dalka suudaan qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii calamka
senatar ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa talaadadii shalay sheegay inuu haysto ugu yaraan koob iyo konton cod oo labada xisbi ka kala socda kuwaasoo taageersan in madaxweynuhu uu kongreeska ogolaansho weydiisto ka hor intaanu weerar militari ku qaadin dalka iiraan senator tim kane oo matala gobolka virginia ayaa sheegay in aqalka sanadku uu arrintan cod u qaadi karo toddobaadka dambe laba senatar oo ka tirsan jamhuuriga ayaa xubnaha dimuqraadiga ku taageeray qaraarkan tod young oo gobolka indiana matala iyo susan collins oo gobolka maine ka socota oo labaduba jamhuuriga ayaa talaadadii shalay sheegay inay qaraarkan taageersan yihiin dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiinta ayaa si isku mid a u dhaleeceeyey hadalkii uu toddobaadkii madaxweyne trump ka jeediyey weerarkii saddexdii bishii janawari ee lagu dilay jenaraal qaasim suleymaani
labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kale ah maraykanka iyo shiinaha ayaa lagu wadaa inay maanta oo arbaco ah kala saxiixdaan heshiis ganacsi inkasta oo ay jirto boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac ay isugu jawaabeen haddana heshiiska maanta qeyb kama noqon doonto khafiifinta tacriifta labada dhinac ay isduldhigeen badeecadahoodana ay ku rogeen canshuur kordhinta ayaa sideeda sii ahaan doonta ilaa laga gaaro doorashada madaxtinimada maraykanka ee uu bisha noofembar ee soo socota madaxweyne donald trump uu kula tartami doono musharaxa ka imaan doona xisbiga dimuqraadiga wejiga koowaad ee heshiiska labada wadan ayaa waxaa ugu weyn in shiinaha uu muddo kooban iibsado miraha iyo wax soo saarka ka yimaada maraykanka faahfaahinta kale ee heshiiska ayaa soo bixi doonta markii ay saraakiisha labada dhinac maanta ku saxiixaan aqalka cad ee magaalada washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba telefishinada maraykanka waxaa hadda si toosa uga socda dood ay leeyihiin tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee koodii soo baxaa uu tartan la geli doono madaxweyne donald trump haddaba qodobada ay diiradda saareen iyo cidda la fili kara inay guul ka keento doorashooyinka hordhaca ee bisha dambe bilaabanaya ayaa waxaanu ka waraysanay cabdikhafaar cabdi wardheere oo arrimaha maraykanka iyo caalamkaba aqoon leh cabdikhafaar ayaan ugu horreyn weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee tartamayaashu ay caawa ka doodayaan
waxaa ugu weynaa doorka maraykanku uu ku leeyahay arrimaha dibadda iyo gaar ahaan dagaalada ay ugu ugu dambeeyey oo bariga dhexe iyo afghanistan iyo ciraaq iyo iiraan howlaha halkaa ka socda oo aad iyo aad ay u tifatireen iyo doorka la rabo qofka madaxweynaha noqdaa waxay arrintaasi ku dambeyn doonto marka loo fiirsho kan hadda jira iyo sida hadda weliba waxyaabihii hadda ka dhacay iyadoo diiradda la saarayey ninkii hadda maalin dhaweyd lagu dilay generaalkii iraaniga ahaa iyo dhibaataday waddanka maraykanku uu dagaal qarka u saaran yahay iyo wixii qofkii la doortaa wixii uu bedeli lahaa arrimahaasi waxay ahaayeen arrimaha dibadda waxaa kaloo aada looga hadlay ganacsiga iyo dhaqaalaha guud ee dalka iyo shaqooyinka iyo waxyaabo lamid ah iyo iyo weliba doorarka ay ka yeelan karaan maaragtay in dumar haddeer madaxweyne loo doorto iyo in kale qodobo saasi ha ugu waaweynaa waan gartay dhinaca dagaalka bariga dhexe waxaan arkayay tusaale ahaan berni sanders oo isagu leh waan soo afjarayaa dagaaladan ka jira dibadda horeyna berigii aan senatarka ahaa ee dagaalkii ciraaq la tegayey waan ka hor imid ma jiraa tartame yidhi dagaalka ciidanka maraykanka kama soo celinayno waana sii wadayna ma jiro inta badan waxay leeyihiin waxaan ka soo saaraynaa ciidamada dagaalka u jooga laakiin xoogaa yar ahoo wax loo yaqaano special forces oo dalalka kale tababara ama caawiyaan uga tegaynaa ninka ugu cadcad oo aada mooddo inuu leeyahay dagaal oo dhan annagu ma rabno hadduusan caalamku nagula jirin oo aanay ahayn da dagaal aan coalition u samaysano oo aan kala tashano united nationka qaramada midoobay iyo dalalka aan saaxiibada nahay iyo waxa weeye sanders weeye oo isagu sidiisaba weligiis iyo allahiis rekoorkiis uu ahaa inaanu ogolayn in maraykanku uu military u isticmaalo mushaakilaadka adduunka mushaakilaadka ka jira iyo sida loo xalinayo laakiin inta kale waxaad moodaa weliba biden iyo inay leeyihiin militarigu waa loo baahan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay xadkiisuu leeyahay oo aanay sidaas ugu sii dhiiranayn in dhammaan laga soo celiyo siday u dhan yihiin ciidamada maraykanku banaanka laga soo laga soo wada aruursho dib loogu soo celiyo dalkooda waan garta deen usoo noqono kooda ku habboon inuu noqdo ninka xisbiga dimuqraadiga ama qofka xisbiga dimuqraadiga ka soo baxaya ee tartanka la gelaya madaxweyne donald trump haddaynu eegno ra'yi ururinta la sameeyey yaa iminka hogaaminaya hadda waxaa ugu horeeya biden baa ugu horeeya laba arrimoodba awgood oo midna waxa weeye waxaa la fiiriyey labada gobol oo hadda ugu horeysa iowa iyo new hampshire labadaba isagaa hadda ku horeeya iyo weliba marka si guud waddanka o dhan loo fiirshay ra'yi ururinta taas isagaa kow ka ah waxaa kusoo xiga sanders baa kusoo xiga qofka saddexaadna waxaad moodaa hadda inuu waran yahay cod arurintii hadda la adeed arurintii hadda u dambeysay oo dadka laga qaaday maarata qiyaastii meesha dadka u janjeero waan gartay lixdan caawa doodaysa mooyaane waxaa jira lix kale oo iyagu aan ayna u suurto gelin inay doodda qayb ka noqdaan hase yeeshee ku jira tartanka inay helaan tigidhka xisbiga dimuqraadiga raggaas waxaa ku jira dad maalqabeenno ah oo ka mid yahay michael bloomberg duqii magaaladii hore magaalada new york guddoomiye hore gobolka massachusetts ninka madow ee la yidhaahdo patrick devol raggaasi amaba dumarka ku jira raje ma leeyihiin inay noqdaan qofkii ka soo bixi lahaa xisbiga dimuqraadiga
maya aad bay runtii u fogaanaysaa sababtoo dadkaasi xataa dooda caawa waxaa looga reebay oo keliya waxaa laga reebay qof kasta oo doodan hadda gelaya inuu boqolkiiba shan aftida markii la qaaday maaragtay ra'yi aruurinta markii la qaaday inuu qofku boqolkiiba shan haystaa marka iyagu xataa ma aanay uma suurto gelin oo shuruuddaas way kasoo bixi waayeen midda kale waxaad moodaa inay hadda dadkan haray qaar badan waa tageen oo hadda ninkii hadda u dambeeyey boker iyo waatay ka baxeen kuwan hadda bloomberg iyo oo lacagtiisa isticmaalaya iyo duval patrick iyo dadkaasoo dhan waxaad moodaa inay hadda un maadaama aanay ay ku yar yihiin baa laleeyahay gabdhaha iyo dadka midabka leh oo madowga iyo dadka maaragtay minority-ga ama loo yaqaano ay ku yar yihiin waxaad moodaa inay hadda arrintaas fursaddaas yarta ah oo u furan aad moodo inay rabaan inay inay weli kasii muuqdaan meesha laakiin looma malaynayo inay iyagu kusoo baxaan gaar ahaan marka la fiirsho numberska ay ka haystaan marka la qaado aftida ama ama la tiriyo dadka la qiyaaso sida uu poolku hadda meesha uu ku dambeeyey kaasi wuxuu ahaa cabdikafaar cabdi wardheere oo arrimaha maraykanka iyo caalamkaba aqoonole kuna sugan gobolka virginia khadka telefoonka ayuu goordhoweyd iigu warrameeyey isoo iigu warrameeyey doorashada aan idhaahdee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga oo hadda ay doodooda ka socoto telefishinada maraykanka
qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee koongareeska maraykanka iyo golaha xiriirka muslimiinta maraykanka ee loosoo gaabiyay keer ayaa wada dadaal ay ku rabaan in dowladda maraykanka ay u cusboonaysiiso sharci badbaado ku meel gaar ah siinaya ku dhowaad kun qof oo soomaali ah kuwaasoo qaxootinimo ku degan dalkan maraykanka qaar ka mid ah soomaalida sharcigan ku jooga maraykanka ayaa shalay magaaladan washington d c kula kulmay xildhibaanada laga soo doorto magaalooyinka ay ku nool yihiin wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa khadka telefoonka ku wareystay jaylaani xuseen oo ah madaxa hay-adda keer ee minnesota iyo fawsiye cabdi ibraahim oo ka mid ah soomaalida maraykanka ku joogta sharcigan kumeel gaarka ah aad baad umahadsan tahay runtii shalay wafdi ka socota degmooyin kala duwan oo ah muwaadiniin soomaaliya oo barnaamijkan t b s-ka ku jira oo ka imaaday degmooyin kala duwan ayaa imaaday washington d c iyagoo ka qayb galay shirar ay la shireen xildhibaanada matala degmooyinkay ka imaadeen iyo shir lagu talagalay in loo lagala hadlo oo laga hadlo barnaamijkan oo warbixin ah taasoo warbixintaa la rabay in la gaarsiiyo labada aqal dadka matala iyo shir jaraa-id aan sameynay oo xildhibaan ilhaan cumar ay ka mid ahayd dadkii hadlay oo arrinkanna runtii muujiyey dhibaatada uu ku hayo dadka ku jira oo runtii aada iyo aad ugu dooday iyaduna in wax laga qabto iyada oo ka mid ahayd dadkii horqaaday waraaqo arrinkan ka hadlayey oo xildhibaano badanna ay soo raaceen oo ay taageerayaan in barnaamijkan dib loo cusbooneysiiyo oo lasii wado waa gartay waxaad ii sheegtay in aada la kulanteen xildhibaano kala gedisan oo dadka soomaalida ah barnaamijkan haysta sharcigan oo adinka idinla socday soomaalida kula socotay sharcigan haysta tiradooda imisay ahayd ilaa shan bay haayeen den saddex degmadood oo kala duwan oo matalaya jaaliyadda soomaalida ee barnaamijkan ku jira iyaga oo hadda tiradooda la qiyaasi karo ilaa iyo kun qof sanad walba dib cusbooneysiiyo markii barnaamijkan dib loo cusbooneysiiyo
guud ahaan dadka soomaalida ee sharcigan haysta ead ka warqabtaan
a ilaa iyo waxay gaarayaan kun qof waa weliba dadka sharciga hadda dib loo cusbooneysiiyey dawladdu waxay sameyn kartaa marna way cusbooneysi kartaa marna intay cusbooneysiiyo barnaamij ayay dib u furi kartaa taasoo runtii dad badan oo sharci aan ahaysan oo waddanka amba soo galay amba jooga iyagana u noqon karto fursad lan barnaamijkan t b s taasoo siinaysa awood inay shaqo ku yeeshaan oo ay sii joogaan waddanka ilaa kumeel gaarka dhamaanayo
marka cabsida aad ka qabtaan in sharcigan la cusbooneysiin kari waayo ee keento ololahan aada gasheen maxay tahay runtii go-aanka dawladda waxa ugu dambeeya oo ay ka gaari karaan waa jimcahan intii hore barnaamijka dib loo cusbooneysiin jiray bilooyin ka badan ilaa afar bilood ama saddex bilood ayaa lasii sheegi jiray in barnaamijka dib loo cusbooneysiinayo laakiin sanadkiina soo dhaafay ilaa sanadkanba dowladda gaadhaheer aynay sheegi dib cusbooneysiinayso oo ay sugayso maalinta ugu dambeysay barnaamijka ay war inay kasoo bixiyaan ay tahay taasoo runtii khatar gelisay dad badan in barnaamijkii maaragtay la afjari karo wadamo kale oo sida soomaaliya oo kalena in la joojiyo barnaamijka joojiye oona dib loo cusbooneysiiyeen oo ay dadka maaragtay barnaamijkan ku jireen hadda ay noqdeen dad maaragtay cilaan waddanka ku marka madaxdii aada la kulanteen xildhibaanada ahaa rajada idi geliyeen ee aan sharcigan dib loo cusbooneysiin karo haddii ay jirto maxay horta runtii waxaan la hadalnay xildhibaan badan dadkii barnaamij ku jira imaadena runtii sheekooyinkoodii barnaamijkan ku hayaba si fiican uga waramayn hadalkii waa laga dhegaystay xildhibaano ka mid ah waxay noo sheegeen inay la hadli doonaan kuwo kalena runtii ay dadaal badan muujiyeen laakiin weli waxaan sugaynaa go-aankan weli aanan la hubin magarta waxaad in ay socdeen ilaa dad gaaraya shan qof hadda ma kula joogaan kamida mala hadli karna ha way la joogaan bal hal qof oo kamid a hal qof oo kamid a igu dhib walaal waa ku salaamaya magacayga saddexan waxa weeyaan fawziye cabdi ibraahim fawzi waxaad degan tahay sida uu jeelaan ii sheegay gobolka georgia oo aad ka timid sharcigan kumeel gaarka ah muddo intee leeg baad haysataa labaatan sano
labaatan kaa sano marka ma sanad kastaa lagu cusbooneysiinayay mise bal iga sheekay sida uu ahaa waxaana loo cusbooneysiiyaa sideed iyo sideed iyo toban bilood waa gar marka maadaama aad labaatan sano ku dhowaad joogtay wadanka maraykanka ilaa iyo maanta iyo waktiga inta ka dhexaysana la cusboonaysiinayay warwarka hadda aad qabsato ee aad ka cabsanayso in la cusboonaysiin kari waayed ilaa iyo washington d c u timid maxay tahay waxay tahay markii do- eh, sanadadii ka horeysay markana loo cusboonaysiinayo laba bilood saddex bilood hortay baa naloo sheegi jiray imadana waxba iyadoo dhacasa ayaana weli waxba naloo sheegin marka taabaana keentay arrintan inaan la kulanno xildhibaanada xildhibaanadii markaad maanta la kulanteen eh, ee aad wada shirteen eed arrintiina usoo bandhigteen maxaa rajo ay ku geliyeen adiga shaksiyan waxayna geliyeen shaksiyan waxay geliyeen inay wax noo qaban karaan waanan dadaalanaa bay raaceen annagaana inala mushkaraynana la arrimihiinana u sheegana lana hortegana Eh, waxaa la socdaa in eh, wadankan maraykanka dadka ee liberyaanka la yidhaahdo oo kale eh, sidiinoo kale ahaa ee sharciyadan la siin jiray loo cusboonaysiin jiray qaarkood in sharci rasmi ah la siiyey oo cusboonaysiiskii laga dhaafay arrintu arrintaasoo kale adinku ma kala hadasheen eh, qolooyinka aad la kulanteen in eh, sharci rasmiya laydin siiyo cusboonaysiinta laydinka dhaafay haa sax waan kala hadalnay taabaaba bihiidka weyne iyo inaan la cusboonaysiiyo waxay leedahay waan ku waan dalaa- dadaalanaa inaad ku daba xigtaan Eh, haddii marka ay dhacdo in laydii cusboonaysiin waayo shaksiyan adigoo kale wadanka labaatan eh, sano deganaa eh, ka shaqaystay wax ku bartay joogay muddadaa fog eh, sida ma ka qabtaa in eh, lagu celiyo mise waxaad is leedahay waad sii jiri karaysaa maraya alla inaanana la celin goos caruuraan ku leenahay wadankan iyo noo dhibaatooyinka taagan afrikana waa la ogyahay marka rajo waan ka qabaa inay noo ogolaadaan wax kasta
fawsiye cabdi ibraahim oo ka mid ah soomaalida maraykanka ku joogta sharciga kumeel gaarka ah ee la rabay in hadda loo cusboonaysiiyo waxaa sidoo kale ka horeeyey madaxa ada ama golaha xiriirka muslimiinta ee gobo- maraykanka ee gobolka minnesota jelaani xuseen waxaana ay u warameen wariyaha v o e da gobolka minnesota maxamuud mascade
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba ciidamada ammaanka ee suudaan ayaa ka hortegay gedood ay sameeyeen qaar ka tirsan ciidanka sirdoonka ee dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee magaalada qaahira xuseen cismaan saxnuuni wararka laga helayo dalka suudaan ayaa sheegaya in iskahorimaad hub culus loo adeegsaday in ay ka dhaceen saacado ka hor xaafadda suuba ee koonfurta magaalada khartuuma warku waxau intaasi ku daraya in ay joogsadeen howlaha garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah ee khartuuma warbaahinta dalka suudaan ayaa xaqiijisay in ciidamada militariga dalkaasi gacanta ay ku dhigaan xarunta ay ku sugnaayeen howlwadeennada maamulka howlgallada sirdoonka ee kaafuuri saddex iyo afartan xubnood oo ka tirsan maamulka hay-adda howlgallada mukhaabaraadka ee degmada kaafuuri ayaa la xirxiray kuwaasi oo qaar ka mid ah xubnahooda ay gadoodeen goorsii horaysay saraakiisha sirdoonka ee suudaan ayaa ku dhawaaqay qaar ka mid ah fallaagada xarunta howlgallada hay-adda sirdoonka in ay isa soo dhiibeen kadib markii wadahadal lala galay sirdoonka ayaa xaqiijiyey ciidamada suudaan in gacantooda dib ay ugu soo laabatay dhammaan xarumaha sirdoonka ee gadoodka uu ka dhacay maalintii shalay iyagoo ka cabanayay lacago loo qoondeeyey gawaarida gaashaaman iyo taangiyada ciidamada suudaan ayaa galay deegaanada kaafuuri iyo riyaad oo ka mid ah magaalada khartuum xili dadka degan deegaanadaasi ay ka barakaceen kadib markii halkaasi is rasaaseen ay ka dhacday ciidamada suudaan ayaa madaafiic ku garaacay fariisimaha ciidamada gadooday ee waqooyiga khartuum ayagoo horey u sheegay in xaaladda saacada gudahooda ay ku xalin doonaan warbaahinta dalka suudaan ayaa sheegtay in go'aamo laga soo saari doono hogaamiyaasha sirdoonka suudaan ee noqonaya howlgabka saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa xaqiijiyey in askari ka tirsan ciidanka suudaan inuu geeriyooday halka toddoba kalena la dhaawacay inta ay socdeen iska hor imaadyada ka dhacay magaalada khartuuma hogeenka guddoomiyaha golaha qaranka suudaan iyo taliyaha guutada degdega sareeye guud maxamed xamdaan iyo madaxii hore ee laamaha amniga jenaraal saalax cabdalla ayaa lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen kacdoonka walwalka geliyey caasimadda suudaan dowladda kumeel gaarka ee dalkaasi ayaa ku tilmaantay qalalaasaha dhacay ficil gadood ah wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta alsayi faysal maxamed saalex ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in madaxda dowladda ay doonayaan inay si saxa ay ula macaamilaan dhacdada iyo xiisadda taagan falalaasaha iyo iskahorimaadka dhex maray milatariga iyo ciidamada gadooday ayaa bilowday maalintii shalay kaasoo keenay in ay xirmaan isku socodka magaalada khartuum iyadoo shirkadaha diyaaradaha ay joojiyeen duulimaadyada diyaaradahooda ay ku tegi lahaayeen magaalada khartuum haddaba cabdi yaasiinyool oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida u arko iska hor imaadyada ka dhacay magaalada khartuum caasimada dalkaasi suudaan arrintan dhacdada ka dhacday magaalada khartuum waxay muujinaysaa in weli dowladda suudaan ay ku xoog badan yihiin taageerayaasha kaligtaliyo hore ee dalka suudaan cumar albashiir marka waxaa la odhan karaa weli dalka suudaan oo ay ka jirto dowlad kumeelgaara uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cabdulla xamduug waxaa haysta caqabado ka waaweyn kuwii la filayey marka waxaa dhici karta in ay dhacaan qalalaase siyaasadeed iyo kuwa amni oo ka waaweyn kuwa jira maanta sistamkii hore keligitalidii hore ee suudaan cumar albashiir taageerayaashiisu weli waxay ku jiraan meelaha muhiimka ee dowladda suudaan sida maxkamadaha militariga booliska sirdoonka wasaaradaha muhiimka sida dhaqaalaha marka arrintani waxay u eg tahay mid weli caqabad ku ah dowladda kumeelgaarka ee dalka suudaan arrintan oo kale waxay hore uga dhacday dalka masar oo xitaa markii dambe keentay in sistamkii hore ay inqilaabaan sistamkii cusbaa arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalle xamduug uu sheegay in ay ku kalsoon yihiin milatariga suudaan inay xakameeyaan gadoodka ay bilaabeen qayb ka mid ah sirdoonka dalkaasi suudaan ayaa la daalaadhacaysaa khalalaaso amniye iyo mid siyaasadeed tan iyo markii xukunka laga tuuray cumar xasan albashiir bishii abriil ee sanadkii hore jenaraal cumar albashiir oo fikir ahaan ka tirsanaa ururka akhwaan muslimiinka suudaan ayaa dalkaasi nidaamkala telis ah ku xukumayey muddo soddon sano ah kaasoo dib u dhac weyn u geystay dadka reer suudaan xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan marka la dhegeystaan dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington nuur ayaa stuudiyaha igu weeliya nuur xubinteenna ciyaaraha ee saaka arrin gaaraynu kaga hadlaynaa laacib hore oo u dhashay dalka turkiga kana mid ah laacibiinta ugu magaca dheer dalkaasi ciyaarihii adduunka ee sanadkii laba kun iyo labadana waa hadara dhigay layidhina goolal badan buu dhaliyey ayaa hadda waxaa laga sheekeynayaa inuu dalka maraykanka tagsiila ka yahay waa runta hakaan shukuur waa nin caan ah oo wadanka turkiga iyo maaragtay kubadda cagta dunida dhan laga yaqaano qaaradda yurub wuxuu xulka turkiga si weyn ugu soo caanbaxay isagoo kaalinta saddexaad gaarsiiyey koobkii adduunka ee labada kun iyo labadii markii ugu horreysa taariikhda sidoo kale waa nin ku caanbaxay dhanka gooldhaliska waana laacibkii ugu gooldhaliska badnaa ee abid soo mara horyaalka dalka turkiga iyo ninka ugu gooldhaliska badan xulka qaranka turkiga konton iyo kow gool ayuu u dhaliyey boqol iyo laba iyo toban kulan oo u saftay marka sheekada ayaa ah in hadda uu tagsiile ka yahay gobolka california ee dalkan maraykanka sababtana waxay ahayd ninkan oo maalqabeen ahaa turkigana guryo badan ku lahaa marna xitaa xildhibaan noqday labada kun kow iyo tobankii oo ka tirsanaa xisbiga a k ee uu hogaamiyey madaxweyne erdogan in markii dambena ay isku dhaceen isagii madaxweynaha waxaana warbaahinta dowladda ay ku eedeysay waa dowladda turkiga inuu ka tirsan yahay kooxda mamnuuca ka ah dalka turkiga ee fatxullah gulaan oo ay dowladda turkiga markasta ku eedeyso in ay ka dambeeyeen iskudaygii afgembi ee dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay labada kun lix iyo tobankii marka hakaan shukuur waraysi uu siiyey wargees dalka jarmalka kasoo bax waxa uu ku sheegay in hantidiisii oo dhan uu la wareegay erdogan iyo dowladda turkiga haatanna uu tagsiile ka yahay oo uu wado tagsiga uberka loo yaqaano sidoo kalena uu buugaagtana ku iibiyo maaragtay gobolka california waxa uu sheegay in markii uu maraykanka imaanayay isaga oo magangelyo ku jooga hadda in uu ka furtay maqaayad kafeega lagu iibiyo laakiin wuu baqay kadib markii uu sheegay in koox uu ka cabsaday oo malaha turkish ah in ay kusoo laalaabteen marka markaa uu iska xidhay dukaankii waa dukaanka isku xiray marka hadda waa tagsiilo waana arrin la yaab leh een, in uu maaragtay laacibkaasi ee heerkaa joogay uu maanta ah, halyeynka ah waddanka turkiga in hadda uu tagsi ku wado halkan waan gartay waa arrin xiisale weeye aad baad mahadsan tahay nuur haatana dhinacii heesa haddaan u baydhno mid ka mid a heesaha afka mayga cumar shariif waa fanaaniinta cumar shariif iyo canab cawo soo dhowaada heestaasi ay wada qaadayeen fanaaniinta canab cawe iyo cumar shariif ayaa u dambeeyey idaacadday ayaa u dambeysay idaacaddayadii subaxnimo inta haddii la dhahdaa maanta aynu mar kale dib ugu kulmi doono waa bashiir abikar nuur bukhaari iyo anigu waa maxamed cabdiwadinla sidaas iyo subax wanaagsan
sasabo ku noogey masanqaysatola